jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo hayaa caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey
waa mar kale iyo barnaamijkeenna heesaha lahaa hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo dhambaaladii aad soo dirsateen heesihii aan idinkugu lari jirnayn idiin soo xullay heesta ugu horreysa ee aan bal marka hore idin maqashaynayno waa codkii macaana ee fanaanka maxamed suleymaan tubeec iyo heestii taalo buu sameeyay
dhinaca dhambaalada dhegaystayaasha ay noo soo direen ibraahim tan ugu horraysa haddaan soo qabto waxay naga soo gaartay hooyo faadumo ibraahim axmed eedo canab saalax ibraahim iyo carruurteeda deeqo isaaq ibraahim cali iyo falxada maxamed cabdi iyo carruurteeda hooye sahra maxamed axmed iyo caruurteeda eedo xaliim oo saalax ibraahim iyo caruurteeda eedo nuuriyo xeefow iyo caruurteeda eedo xaawo saalax ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo xasno saalax ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo xabiibo saalax ibraahim alyar iyo caruurteeda iyo sidoo kale sacdiye cali ciidan cismaan iyo madiino sheekh cabdille iyo caruurteeda ruqiyo sheekh cabdille iyo caruurteeda iyo ugu dambayntii raxiimo sheekh cabdille iyo caruurteeda dhammaan dadkan oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahneed dhalasho u dirayaan macalin cabdisaalax ibraahim iyo marwadiisa farxiyo cismaan xeefow oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne maalinimadii jimcaha baa layiri ee taariikhdan ay ku beegnayd afar iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay agos ee sanadka laba kun sideed iyo tobanna wixii duca iyo magac ahna waa xaggiina baa layidhi waa tahay magac iyagaan u deenaynaa laakiin dhinaca ducada ibraahinow waa tahay soo weyna ayaan leenahay oo noqo kii soo barbaara ah ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u taraa aamiin aamin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aamine aadan maxamed abaayo iyo nimco aadan maxamed caasho aadan maxamed furtuun aadan maxamed maxamed aadan maxamed cabdi isaaq maxamed iyo mukhtaar kadiil maxamed iyo caashe macalin maxamuud iyo maxamed xasan cabdiraxmaan maxamed xaaji cabdulaahi xaajiyow iyo ruqiye xaaji cabdulaahi batuule xaaji cabdulaahi iyo cali xasan cabdiraxmaan caliyaan dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin tahaniyad inay halkan ka gaarsiiyaan cabdi aadan maxamed iyo iglan nuur xasan oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada waaberi waxaana ay leeyihiin arooskiinna allah ka dhigo mid adu aydaan eebbana udikale si u badqeyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay dhambaalkanna ibraahino waxaa lagu soo bilaabay waxaa halkan tahnid aroos ka diraya dadka kale ah aabe isaaqa cabdi aabe maxamed salaad sanjeex hooyo faadamo mukhtaar hooyo basre muuse cigaal dhammaan reer isaaqa cabdi iyo reer maxamed salaad maxamed xasan xaaji waxauu ku magac dheeryahay jacaylow iyo maxamuud axmed warsame shiike dhammaan bahda star f m baa la yidhi iyo s t n dhammaan reer gure isaaq iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed akhyaar buu ku magac dheeryahay iyo maxamed cibaar diriye sharma arke mahdi cabdirasaaq sheekh maxamed africa khadar maxamuud xareed oo wariyaha v o a nairobi xuseen maxamuud xareed iyo sihaam khadar maxamuud iyo ayaan maxamed cali iyo khadar iimaan dhaqane axmed cabdiraxmaan kabe iyo ayeeyo xaawo iyo ayeeyo nuuno daa'uud iyo yare maxamed daa'uud ibraahim maxamed daa'uud dhammaan reer cali mukhtaar iyo dhammaan reer cali makhaar baa la yidhi iyo dhammaan reer xaaji saalax dhammaan reer khaliif axmed dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahneed aroos u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yidhi axmed isaaq cabdi oo loo yaqaano laqaaye iyo caaisho maxamed salaad arooskoodu uu ka dhacay magaalada kismaayo waxay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo midkii loo aayo bad khayr qabana lagu kala helo aamiin bal heesta xigta barnaamijka ibraahim oo noo soo qabo waa heestaal ku dhiggeedu yahay dhadhami caashiq ah waxaa ku luqaynayaa aar maanta
tatametudeeya cashaqa tatametudeeya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure tatametudeeya cashaqa tatametudeeya ruuxii dabku jecel dhibta looma quure
heestii dhadhame caashiq iyo codkii aar maanta ayaan intaas kaga gudbaynaa caasha haye dhinacii dhambaalada mar kale haddaan fiirinana waxaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaa halkan hambalyo ka diraya dadka kale ah ooyo saynab baashe cabdulaahi iyo aabe maxamed daahir siciid iyo maxamuud maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa yaasiin maxamed daahir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisalaan maxamed daahir siciid maxamed daahir nimca maxamed daahir saygeeda iyo caruurteeda iyo muna maxamed daahir sahre maxamed daahir saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisii dibaddiisa waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan cali caydiid jaamac iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi xaawo ducaale waxaay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba rabbaha idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanona waan ugu ducaynaynaa waa hagaaga xaggii heesaha ayaanu mar kale ku noqonaynaa waxaana dhegaystayaal idiin haynaa heesta xabiibi iyo codkii aamin afrika miyaan hamiya dharaati miya walwala habeenkii miyan miyan miyan miyan miyaan gam ayaa hurtada miyan hamiya dharaati miya walwala habeenkii miyan miyan miyan miyan miyan gam ayaa hurtada hadalkiyo sheekadaadiyo halkaad adigu joogtidumay ogow dhibataa naftaydu ye hadalkiyo sheekadaadiyo jeclayse haasaa wahaago halkaad adigu joogtidumay laabtaydan ku helane hayinka ku abaad xabiibi wadaaho kaankaye kadowr hagadhaamadiyo wixii halis daliinaye laabtaydan ku helane hayinka ku abaad xabiibi wadaaho kaankaye kadowr hagadhaamadiyo wixii halis galiinaye
waa hagaaga codkii aamin africa iyo heestii xabiibi ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambalada ayaanu ku noqonaynaa dhambaalkana waxa uu caashi naga soo gaaray aabe cabdimadoobe cilmi iyo xuseen siciid xuseen iyo sadiiq macalin cabdulaahi cabdifataax muuse axmed iyo maxamed farxaan xasan iyo ugaas xasan bashiir siciid cabdulaahi bashiir siciid iyo faarax bashiir iyo maxamed deeq dowlad iyo liibaan maxamed shirwac iyo cabdiqaadir ciise shoore axmed bashiir cabdi iyo xuseen walas iyo cabdulaahi xasan iyo cabdixakiin ruush iyo waxay yidhaahdeen cawil macalin xasan iyo farxiye cabdi cilmi iyo yuunis cabdi cilmi iyo axmed cabdiraxmaan cilmi waxaana ay jecel yihiin inay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan islamarkaasna ay heestan la dhegaystaan muxidiin cabdi cilmi muxidiin suldaan iyo afadiisa fartuun maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay caasimadda muqdisho waxaana ay leeyihiin heestuna waa caashicuud ducaduna waa daandure waxaan leeyahay arooskeenna allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqa ee bana-uda kala siiyo ubad kheyr qabo anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaa lagu soo bilaabay waxaana diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed shiine jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed cali aadan maxamed iyo aamine aadan maxamed khadar sulaymaan maxamed maxamed ciise maxamed iyo cabdikariin ciise maxamed iyo cabdi maxamed diiriye iyo sidoo kale maxamed cali caalin sacad maxamed daahir maxamed deeq dowlad iyo dhammaan baa layidhi reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga dunida dacaladeeda waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan hoodo maxamed diiriye iyo saygeeda qaaliga baa la yidhi maxamuud cabdi oo ay gabar igu dhalatay afartii bisha sebtembar magaalada burco ducada waa caashe iyo daandure baa layidhi waa tahay ibraahim oo gabadhan ku dhalatay burco ee afartii bishana dhalatay ducadeeda naga furo waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhow tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda baa faacda aamiin dhinacii heesaha mar kale haddaan abaar ibraahim oo heesta xigta caasha oo warqadii caasha dhambaalka hadda akhrisa kii ka horreeyey ayaa dhegeystayaasha noo soo diray waxa ay yidhaahdeen ducadu waa daanduray aroos dhacay iyo waxa ay yidhaahdeen heestuna waa caashicuud arooskaasi oo muxidiin cabdi cilmi muxidiin suldaan iyo fartuun maxamuuda ay ugu hambalyeynayeen magaalada muqdishona ka dhacay marka anigu waa duceeyey heestaadaa laga rabaa
inaan hees soo qabto baan dhibtay ibrahin wad ogtahay waxaan soo qabanaya weliba mid ka mid a heesaha sida weyn loo jecel yahay oo heestalku dhegeedu yahay dalsan codadka mogool iyo xasan aadan
samad darantuna u baajahay oo ramadku daydalay daqsankii wiriiru xilliguu ku dii jiray dambasamuu kuunkuday darantuna u baatahay oo ramadku daydalay darcadkiisi loo dhigay midgaamid duleedka damalada qarkoodana tukiyeysa awlimada darcadkiisi loo dhigay midgaamid duleedka damalada qarkoodana tukiyeysa awlimada adowgu qurux badane idaanta robkiyo adaad joogna kaadko badna adowgu qurux badane idaanta robkiyo adaad joogna kaadko dumarna waa aduuqura doorna waa kaligu jira turtuna igu qaahira dumarna waa aduuqura doorna waa kaligu jira turtuna igu qaahira
Dulliya afneero, roobaan dabadeeyo, duufaan wax qaadiyo, jibin dulliya lagu arag, nolol beero. Dulliya afneero, roobaan dabadeeyo, duufaan wax qaadiyo, jibin dulliya lagu arag, nolol beero. dhulkan meesha bidigtuna daadkii ku soo jabay dambaskii u kala tegay iyo gudaadi xoolaha daadkii ku soo jabay dhulkan meesha bidigta daadkii ku soo jabay maladii xaaqinay Thank you. ragnaad doorkii baa tahay doorna waa kanigu jira duntuna igu
waa tahay heestii dalsan iyo cododkii xasan aadan iyo xaliimo waa tahay heestii dalsan cododkii xasan aadan samatar iyo xaliimo khalif mugool ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan waxa uu nagu soo gaaray aabe xasan saalax ibraahim iyo carruurtiisa iyo aadan sheekh cabdulle iyo maxamed sheekh cabdulle iyo cumar xayfow idriis iyo carruurtiisa iyo maxamed sheekh cabdulle iyo aabe maxamed saalax ibraahim iyo carruurtiisa iyo cusmaan cabdulle sheekh maxamed iyo aabe yuusuf saalax ibraahim iyo carruurtiisa iyo cabdulaahi cabdiraxmaan sheekh cabdulle iyo aabe cumar saalax ibraahim iyo carruurtiisa iyo cusmaan isaaq axmed xaaskiisa iyo carruurtooda iyo aabe maxamuud saalax ibraahim iyo carruurtiisa iyo fardowso cusmaan xayfow dhammaantoodna waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay taaniyad dhalasho ay u dirayaan macalin cabdi saalax ibraahim iyo farxiyo cusmaan xayfow oo wiil uu ugu dhashay magaalada beledweyne waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeen waxaa leenahay wiilkaasi ha noqda kii soo weynaada oo dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca anigan aaminayaan raacinaya dhambaalka dhinaceega ugu dambeeya ibraahimna waxa uu naga soo gaaray aabe xasan ibraahim iyo caruurtiisa aabe cumar ibraahim iyo caruurtiisa aabe aamin ibraahim iyo caruurtiisa aabe maxamed xuseen iyo caruurtiisa ayeeyo xabiibo maxamed iyo caruurteeda eedo jamiil xuseen iyo caruurteeda eedo luul xuseen iyo caruurteeda eedo xabiibo xasan iyo caruurteeda hooyo xabiibo macalin iyo caruurteeda iyo hooyo madiino nuur iyo caruurteeda iyo ugu dambayntii eedo faadumo sheekh cali iyo caruurteeda iyo yaxyo xuseen ibraahim iyo najmo cali cadow iyo ciise xuseen ibraahim iyo elyaas xuseen ibraahim dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad dhalasho oo farxad le u dirayaan aabe farxaan xuseen ibraahim iyo nuurto xasan ibraahim oo gabray ku dhalatay magaalada baydhabo janay ee xarunta gobolka bay taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii aanu soo dhaafnay agost ee sanadka laba kun sideed iyo toban gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi ilhaan farxaan gabadhaasi waxaa loo bixiyey ilhaan farxaan xuseen ducada waa xaggiina baa la yidhi waa tahay ilhaan oo baydhabo ku dhalatay soo weynow noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda ayaanu leenahay ibraahim heesta ugu dambaysa aan dhegeystayaashana u soo qabanaynana waa diinla kabiirow ma la soo dayo
waxay dhaheen gadaal gadaala geed u fuushiina garmaan iga go'i karto yaa ku luqaynaya waa koox isku duuba baa qaadaysa ibraahimow waa kooxdii kolleedaa iga aqoon badan kooxdii shareero iyo kooxdii libaaxyada maaweliska banaadir oo isku duuban ayaa heystani wada qaadaya oo laakiin dad aad garanaysa ka dhex muuqan doona axmenaajiyaa ku jira fanaaniin kale oo la jiibinaysana waad ku maqli doontaa iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeeni hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajirida kugu soo jeedinayey ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashucuud inta aan toddobaadka dambe kulmayno haddii aan la idmo waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
ismaadiida karaa waa u jiraa waa usuuldiga ismaadiida